maqnab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab axada bisha maarso ee sannadka labada kun afar iyo labaatankana waa toban waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daanduray qodobada idaacadda aad ku dhegaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dab qabsaday baqaaro ku yaala suuqa bakaaraha ee muqdisho
xalay abbaaraa shantii oo wax dhiman annagoo masaajidka abu hurayra ku jirna oo sugayna salaada subax ayaan mar waxaan maqalnay qaraxyadaas oo isdaba jooga mid ka miduhu waa ii dhowaa oo wuxuu ka dhacay meel ii dhowow laamigan howlwadaag ku taalla oo suuqa bartankiisa ah
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan heerka fanka soomaalida xilligan
iska jir dowladdeenna iska jir jiddheer baa kaa horreeyo jarfiyo qodax baa dhex yaallo rag baa horay ugu jabay iska jir heegan saasoo kale onkod sidaasoo kale waa beri haddee wax muxuu ah sidaasoo kale marka kooxuhu aad bay u dadaalaan run ahaantii aad iyo aad iyo aad bay u dadaalaan iyagoo inta badan waxaa hadda xoogga la saaraa arrimaha ammaanka
qodobadaasi iyo qaar kalena waad dhegeysan doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doona warkii madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu uu wax u dhimayo israa'iil in ka badan intii uu caawini lahaa marka loo eego habka uu u wajahayo dagaalka ka socda ghaza biden ayaa taageero u muujiyey xaqa israa'iil ay u leedahay in ay beegsato xamaas kadib weerarkii toddobadii oktoobar balse waxa uu yidhi netanyahu waa in uu fiiro gaara u yeesho dadka aan waxba galabsanin ee ku dhimanaya dagaalka biden ayaa muddo bilo ahba ka digayay in israa'iil ay halis ugu jirto inay lumiso taageeradeeda caalamiga ah sababo la xiriira dhimashada sii kordhaysa ee dadka rayadka ah ee ghaza waxaana hadaladii ugu dambeeyey uu ku sheegay waraysi uu siiyey weriyey jonathan kiphart oo ka tirsan m s m b c kaasi oo tilmaamaya xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya labada hogaamiye biden ayaa sheegay in tirada dadka rayadka ah ee ku dhintay khaza waa sida uu yiriya ay tahay mid liddi ku ah waxa israa'iil ay u taagan tahay isagoo sheegay inuu u malaynayo in ay tahay qalad weyn markab uu leeyahay ciidanka maraykanka oo sida qalab dhismo ee marina kumeel gaar ah looga dhisayo khaza ayaa u sharaacday badda mediteraneanka saddex maalmood kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku dhawaaqay qorshe uu ku kordhinayo gargaargeynta khaza halkaasi oo boqolaal kun oo falastiiniyiinihii ay gaajo ku hayso furitaanka marinka badda oo ay weheliyaan dowladaha gargaarka daadinaya ee maraykanka urdun iyo dalal kale ayaa waxa ay muujiyeen qaylo dhaan isa soo taraysa oo ku saabsan dhibaatada bini'aadminimo ee khaza iyo rabitaanka cusub ee la doonayo in lagaga gudbo maamulka israa'iila ee shixnadaha dhulka israa'iil waxay sheegtay inay soo dhoweynayso shixnadaha badda ayna baari doonto kuwa ku socda khaza ka hor inta aysan ka tegin goobta lagu diyaariyo ee qubrus u dhow tirada maalin lahaa ee gaadiidka gargaar ee galay khaza shantii bilood ee lasoo dhaafay ayaa aada uga hooseeya shan boqol oo baabuur oo gargaar siday ee galay halkaasi dagaalka ka hor sababtuna ay tahay xanibaadaha israa'iil iyo arrimo dhinaca ammaanka ah koox hubaysan ayaa waxa ay gudaha u galeen iskuul la jiifto oo ku yaala waqooyiga galbeed ee nigeria waxaana ay afduubteen shan iyo toban carruura oo hurda sida booliiska ay u sheegeen wakaaladda wararka ee a p qiyaastii afartan iyo siddeed saacadood kadib markii ku dhowaad saddex boqol oo arday laga afduubtay gobolka ay ka jirto colaadda afduubka iskuullada ayaa waxa uu ku badan yahay gobolka waqooyi ee dalkaasi nigeria gaar ahaana tan iyo sannadkii labada kun afar iyo tobankii oo in ka badan laba boqol oo gabdhood oo dugsi dhiganayay ay kooxaha xagjirka ah ay ku qafaasheen tuulada jibok ee gobolka borno taasi oo argagax ku abuurta caalamka kooxo hubaysan ayaa tan iyo xilligaasi bartilmaameed waxay ka dhigteen afduubka dugsiyada si ay u helaan lacago madax furasho ah taasi oo keentay in ugu yaraan kun iyo afar boqol la afduubto tan iyo markaasi debley ayaa weerarkii ugu dambeeyey waxa ay ku soo qaaday tuulada gidan bakuso oo ka tirsan gobolka sokoto saqdii dhexe ee xalay sida ay boliisku sheegeen debleyda ayaa waxa ay tageen dugsi islaamiga halkaas oo ay caruurta ay kala baxeen hoygii ay deganaayeen ka hor intaysan ciidamada ammaanka soo gaarin waa sida uu afhayeenka boliiska u sheegay a p axmed rufay warkiina dhegeystayaal waa naga intaas qalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay dab xooggan ayaa waxa uu ka kacay saaka qayb ka mida suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho waxaana dabkaas uu saameeyey qaar ka mida dukaanada ganacsiga oo ay ku jiraan dukaanno lagu iibinayay qalabka elektroniga waxaana halkaasi gaaray gaadiidka gurmadka debdemiska ee dowladda hoose iyo kan shirkadda hormuud waxaa warbixinta nooga soo diray muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan ganacsatada suuqaasi iyo dadkii ka agdhowaa goobta dabku ka kacay ayaa goor hore ku soo xoomay gudaha suuqa waxaana goobta soo gaaray gawaarida debdemiska gobolka banaadir iyo kuwa shirkadda isgaarsiinta hormuud iyadoo markii dambena lagu guulaystay in dabka la damiyo waa kuwan qaar ka mida ganacsatada suuqa oo ka warbixinaya qaabka uu dabka u kacay iyo tirada goobaha ganacsi ee uu saameeyey waxaan ku soo baraarugnay saaka iyadoo suuqu uu dab wada noqday korontadii xitaa halis badan ayay ku haysaa dukaamadii biyahana waxaa la leeyahay way yaraanayaan oo booyaduhu biyahooda ayaa ka dhammaaday marka dabdadiis badan ayaa meeshaan looga baahan yahay waa kolay suuqa saaka waa la xakamay karay waxaana intaas keenay debdemis la'aan oon haysay debdemiska dhinaca marna suuqa waddooyinkaa ka xirnaay qof kastana alaabtiisa la baxaysay waxaan dowladda ka codsanaynaa inay debdemis xooggan noo keento waddooyinkana ay noo furaan si ay debdemisyada hormuud noogu maraan iyo kuwa kaleeto waa mahadsantihiin anoo ku hadlaya afka ganacsiga odayaasha suuqa bakaaraha hadday waad aragtaan dhibaatada dhacday dhibaatadaana dee ilaahay baa keena laakiin aad iyo aad waxaa qayb wanaagsan arrintan uga qaatay shirkadaha shirkadda hormuud debdemiskeeda guud ahaan ayadoon waxaa ararlaaray ilaa toban baabuur ilaa dhowr iyo toban baabuur goobaha ganacsigu waa laba iyo toban boos oo isku weeraha gubatay waxa weye wax roon iyo wax toos u gudtaba oo lagu wada kala gedi jiray badeecooyinka elektroniga iyo bagaash qaarna waxoogaa debku hadda ku socdaa weli waxaan codsanaynaa in alle intii gacan ka geysan karta ama debdemiskan ha noqoto ama dadka dhibaatada ku gaartay caawimaadooda ha noqotee in waxa weye dadka muxsiniinta iyo ummadaha waxa weye dad waxaa ka dhacay musiibo qaran musiibo qaran ka dhacday moobeello iyo biifbaaf iyo waxaa ku qarxa meesha dabkaasaa u jeedna keliya hadda waa ka shaqaynayna dilaayo shacabkii dhamma waa gudmaayaan soomaali qof kala harta ma leh dadka xoolada la badbaadinaya guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh oo saxaafadda kula hadlay gudaha suuqa bakaaraha ayaa ka warramay gurmadka uu maamulka gobolka banaadir ka geystay deminta dabkii saaki ka kacay suuqa bakaaraha dab xoog badan ayuu ahaa laakiin hadda waa waa lagu guulaystay in la demiyo meel gebangaba ayuu maraya waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo guddoomiyaha degmada howlwadaag iyo dhammaan guddoomiyayaasha degmooyinka soo gurmaday iyo debdemisyada maaragtay debdemiska hormuud iyo midka gobolka intaba sida wiilashaas ay u dadaaleen xaqiiqatan wakhtina ay u geliyeen sida dadka hantidooda ay u badbaadi lahaayeen ciidamada ammaanka sidoo kale iyagana waxay ka qaateen qayb xoog lahay ka qaateen halkan waxaa nooga tega hadda guddoomiyihii gobolka maamulka gobolka oo dhamma waa yimid meeshaan odayihii guud oo gobolka banaadir nala jooga marka waa ku qasbannahay inaan dadka hantidooda iyo badbaadinno guddoomiye ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in dabka saake ka kacay suuqa bakaaraha uu ka bilowday walxaha qarxa oo la dhigay afaafka hore ee dukaamada cabdalla shideeye wuxuuna xusay in halkaasi uu ku geeriyooday hal qof oo suuqa ilaalo ka ahaa kuwo waxaa jira dhagarqabayaala oo khawaarij la yidhaahdo oo u diidan dalkan degganaasho u diidan oo marka tabartoodii ay yaraatay oo nolol u diiday dadkii nolol iyo maaragtay nabad intaba u diiday oo tabartoodu marka yaraatay isku dayaaya wax kasta oo ay ay dadka ku carqaladay karaan inay ku carqaladeeyaan laakiin xaqiiqatan taasi waxay ku tusaydaa inay nafilcari yihiin waxaa hadda ku dhintay dadka ku dhintay inta la ogyaha waa hal qof nin ka mid ahaa goobaha hadda ay qaraxa hor dhigeen oo waardiya ahaa ayaa meeshii asagoo ka daba ordaaya oo meesha waxay soo dhigeen qashin u moodoole maxaad qashinka meesha u soo dhig uu markuu saan u fiiriyey ku qarxiy marka tabartooda intaas maaragta marayda ayadana hadduu ilaahay yidhaahdo waa waa dabar jaraynaa maalin dhowod waa ogeydeen sidaanoo kale ayay suuqa bakaaraha wax dhigeen waana la soo qaqabtay dad badan oo iyaga ka mid ah shabakadaas ka mid aheeda hadda maalmaha soo socda la soo bandhigi doono hay-adaha ammaanka iyo maxkamaduhu soo bandhigi doonaan marka waxay diidan yihiin oo aad arkaydiinoo kaamirooyinka la xiraayo iyo waxaasoo dhan waxay ula dagaalamaya waxay diidan yihiin in la arko marka marnaba loo joojin maayo waana laga shaqayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo dadkana waxaa la rabaa inay fooljignaadaan oo ay iska ilaaliyaan dadkaas qof ay u socdaan oo gooniya ma jirto halkaasay ku soo aruurtay maaragta laamiyada iyo guryaha hortooda inay wax dhigaan ay ku soo aruureen hawshoodu baaritaankiina waa socdaa weli ma dhammaan gubashada suuqyada magaalada muqdisho ayaa noqotay muddooyinkii ugu dambeeyey mid soo noqnoqota taasoo saameyn kala duwan ku yeelata ganacsatada kuwaasoo ku hanti waaya dabka ka kaca suuqyada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba si aan faahfaahin dheeraada aan u helo ayaa haaruun macruuf waxa uu la xiriiray guddoomiyaha rugta ganacsiga suuqa bakaaraha xasan cabdi axmed xoogsade ugu horreynna waxa uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen
xalay abbaaraa shantii oo wax dhiman annagoo masaajidka abu hurayra ku jirna oo sugayna salaada subax ayaan mar waxaan maqalnay qaraxyadaas oo isdabajooga mid ka miduhu waa ii dhowaa oo wuxuu ka dhacay meel ii dhow oo laamigan howlwadaag ku taalla oo suuqa bartankiisa ah caway aheyd salaada subaxaan tukanay salaada bacdigeedaan soo baxnay dukaan samsumka xarun oo ah oo brandiga oo brandiga samsumka ahaan aan u nimid oo iridkiisa fuuqsan yahay oo oo qarax ku dhacay kabacdi waxaana loo sheegay qaraxyadaasu afaray ahaayeen markaan kuusoo koobo saddex gudahay ka dhacday meesha bagaashka iyo buunka iyo lagu godo iyo qaxwada iyo halkaas baana loo sheegay in dab ka kacay dabkaasaan dee aadnay maadaama aan mas-uuliyiintii ku jiray sidii dabkaa aan u dami lahayn oo dadkaas maaragtay aan wax u tari lahayn runtii meeshaa markii aan tegey gurmad badan maysan helin oo de meesha waa dareemi kartaa markii dab ka dhaco dadkiibaa dabaqyada istooray wada ahaayeen oo badeecooyinka ku wada xaraysan yihiin qof kartoonkiisii la cararaa qof alaabkiisii la degaa qof muxuu ahaa gaari inta keensaday wax ku guranaa debdemisyadii fursad waa la siin waayey meesha dabku ka jiro inay tagaan ah oo inay la dagaalamaan dabkii ah dabkii wow faafa dabaq dabaq uu u dhiibay luuq yarna way aheed oo aad dhismayaashu u badan yihiin oo dabaqyadu dhaadheer yihiin way isku dhiidhiibeen dabkii adigu barqadiibaa ciidamo iyo wax yimaadeen oo dadkii laga kala kaxeeyo oo fursad la helay oo hormuudna ay dabdamasyo xoog la keentay oo bamankoodu ay fiican yihiin oo biyaha tuuri kara oo sufrijantiya hawshii markaasaa wax badan laga qabtay laakiin dabaqyada oo dhan istoray ahaayeen mid kastaahu badeeca ka buuxday oo dee in la damiyaah aaday u adkeed sababtoo ah way isku taabanayeen dabka maaragta way adkeed hawsha waaye maxaa khasaaro oo ka dhashay naf iyo moodba sida aad og tahay haaruunow mar kasta oo khasaaro ou dhaco marka uu cusub yahay citra koobka haysta malahan meeshaan laamiga oo abu hurayra masaajidka agtiisa dadku aad bay u yaqaanin masaajidka abu hurayra stoorkan oo wax ka dhaceen oo samsumka hal nin oo waardiye ah ayaa ku dhintay sida la ii sheegay oo meesha wax ka dhacan joogayoo aan nafta lagu soo gaarin laakiin dad kale oo dhintay ma aysan jirin oo anugu ma ana maqlin inay jireen umalayn maayo xilli la jiifo oo suuqa laga maqan yahay ayay ahayd oo aan la joogin oo dadka populationka uu maqan yahay intaa unbaa dhimashan la iiga sheeg marka dabkani qaraxyo ayuu ka kacay sidaasaad aaminsantihiin maxaad ku xaqiijiseen waxaan ku xaqiijinay waan joognay bakaaraha mid baa agteenna ka dhacay mid kalaan maqalnay mid kaloo saddexaadaan maqalnay mid afaraadna waa maqalnay saddex way naga fogaayeen oo gudahay ka dhaceen bakaaraha meesha dabku ka kacay midna wuuba noo dhowaa marka intaa dadka dhan baa isla xaqiijinaya oo waa waadaxo waa macruuf taasu wax qarsoon maaha marka ma qaraxyo meesha la dhigayba mise waa wax lagu soo tuuray oo ka yimid meel kale wallaahi hadda xilligaa waa la hurday cid hadda ag taagneed maysan jirin oo sidaasi sidaas ay wax u dhaceen ku dhihi karta laakiin maqalkoodii iyo dhacdadii ka dambaysay oo raadkoodii unbaa lala kulmo marka waxaad ka hadashay dadaalka la sameeyey iyo sida loo damiyey hadda dabkii ma damay xaaladdu waa sida hadda haaruuno wuxuu soo gaaray xilli dambe salaada duhur ah istooro ayaa ku yaalay dabaqyadaas oo dhan qolalkooda iyo dabaqyadooda marka way adkaatay in dabkaa la baktiyo oo markii meel la baktiyaba meelow ka kacaayay runtii hadday dabaqyo faaruqa ama deegaana yihiin way iska fududaan laheed laakiin culayska ugu weyno wuxuu ka yimid wixii oo hoosna meelihii wax lagu gadaya ka ah korna istoorra ahay oo alaabooyinka lagu xaraysan jiray dekedaha iyo kasoo dega marka wakti badanay qaadatay salaadii duqur oo kowda duurnimo oo kaley ay soo gaartay dagaalkoodii oo aad iyo aad baa shirkaddan hormuud dardamiseedu ay maaragtay ugu raageen marka shirkadahan ganacsigu dabcan ganacsigan iyo suuqa bakaaruhu waa suuq taariikhiya muddo dheer soo jiray dhaqaalo fara badan u yaalla suuqa dadka ganacsatada iyo suuqu maxay u samaysan waayeen qalabkii lagu demin lahaa dabkani markuu dhaco se dhib yar waa su-aal wanaagsan haaruunow waxaa jirtay in marar badan suuqa iyo maamuladii soo xukumayba ay aad iyo aad iskugu taxalluujiyeen in biyo la dhigo oo haddii wax dhacaan dardamiska uu biyaha ka qaato meel lagu diyaariyey oo xarumo badan laga sameeyo maadaama dhibabkaana soo laalaabteen xarumo badan oo dardamisyada aysan u baahan in booyado biyo lagu keeno iyo waxyaalo badan oo horumarin ah iyo in dariiqyada loo furo iyo in waxaan lagu tala galo laakiin wax walba ho qadarka ilaahay iyo maamulka ilaahay ay ku xiran yihiin dadaalkaas waa lagu jiray mar dhowba oo warkiisa iyo shaqadiisaa lahayay iyo abaabulkiisa iyo diyaarintiisa laakiin ma inay suurtogelin biqudratillaahi ilaahay maamulkiisaaysan weli ka ahaan insha allah waa gaari doonaa marka mas-uulkii rugta ganacsatada suuqa bakaaraha haddii aad tahay dareenkiinu waa sidee maxaan ku idhaahdaa maxay idinka dhigan tahay arrintan dadka ganacsatadaahu waa iska ganacsato dad hubaysan maahan dad xoog badan maahan waa dad shilin raadiya oo subaxii soo kal lahaa oo nolosha la dagaalama oo ninkooda tujaarkaahuna uun maaragtay uu santi santi inuu ku daro ou goobo dareenkeennu kuma faraxsanin in waxna gaaraan oon dhib dareenno oo ay wax iska yimaadaan waa un iska dareemi kartaa wax hadda adiga oo aniga aan kuu faahfaahinaya maahan cid hadda annagu aan eedaynaynaana ma jirto oo tabarteenna inta la eg marka inahaasaan ku sugannaha hantida ku basbeeshay halkan ma qiimayseen weli imise tukaan baa ayaa maaragtay ku burburay dabkan hantida taallay maxay ahayd
hantida taallay waa suuqi bagaashka bun qaxwo dhar kobo wax kastoo badeeco ah ayaa ayaa ku jiray meelahan gubtay oo qaarkoodna meherado waaweyn oo shaqaynayay ahaayeen dabaqyada korkoodana istoorray ahaayeen oo alaabta lagu xareeyo marka wax walba oo badeecadu ay ka kooban tahay lahaayeen electrigaa ku jiray dharkaa ku jiray wax walbaa ku jiray kobahaa ku jiray waxyaalahaasoo dhan baa ku jiray
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga ee suuqa bakaaraha xasan cabdi axmed xoogsade wuxuu u warramayey haaruun macruuf dowladda jabuuti ayaa sheegtay inay bilaabi doonto isticmaalka dawladaha si dalkaasi uu u soo dejiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin kadib sicir barar ka dhashay carqaladda soo wajahday maraakiibtii maraysay marinbiyoodka baabil mandab warbixintan waxaa jabuuti noogu soo dirtay sagal siciid faarax
wasiirka maaliyadda dalka jabuuti ilyas muuse dawaale waxa uu ka hadlay guud ahaan saameynta ay dalka jabuuti ku yeelatay xasiilooni darida maalmahan ka taagan marinbiyoodka baabulmandeb oo xudun u ah ganacsiga adduunka waxa uuna tilmaamay maadaama ay hakadeen maraakiibtii soo qaadi jirtay kunteenarada hadda ay qorshaynayso in dowladda jabuuti ay isticmaasho diyaaradaha si shacabka loogu keeno waxyaabaha ay u baahan yihiin waxa uuna wasiirku uga digay ganacsatada doonaya inay ka faaidays buuqaasi oo dadka maciishada ay kor ugu qaadaan dhaqaale ahaan xilligaad eegto sixir barar wax jira weeyaan laakiin wixii xaqa uma oginaya intii kale dagaal culus baan ku haynaa khaasatan beryaha rabadaanku soo galayo waxaad moodaa baayac mushirku inay marmarka qaarkood ay ka hoos faa'iideeyaan arrimahaas aad iyo aad baan u taxadirsannahay oon u ilaalinaynaa intaa waxaa noo raacdaa deed waad soo aragtaan u malayna suuqii wax badan oo caadi ahaayoo deed la heli jiray oo weliba khaasatan xilliga rabadaanka ay noqoto haddii ay cunno noqoto iyo haddii wax allia wixii kale ee baahi dadku ay u qabaan baryaha ramadaanka aad moodo inay ayaamahani ay soo yaraanayaan meelaha kale ee aan aad aad u taxadiranahay waxaa weeyaan caafimaadka xilligaad u fiiriso konteneradii jabuuti inay yimaadaan ahayd annaka wixii gaar ahaan noo quseynaya kale aad arkayso inay deed konteneradii meelo kale ay maraakiibtii iskaga dhaadhiciyeen maadaama aynan dariiqii ay ugu talagaleen ayna soo marayn deed waxyaabo arrimo doora waa la sugi karaa dawo xilligaay noqoto iyo cunto xilliga ay noqoto wax la sugi karo maaha waa inaan dee si kale aan u dayno dawooyinkaas iminka kontenero aan leenahay south africa baa la sheegayay inay mareyna laku dhaadhiciyey si aynan waxba nooga kaloo go-in waxaan ku qasbannahay iminka inaan diyaarad xilligaas aan ku wareejino waad fahmi kartaa waxa ay nagu waxay noogu joogi karto waad ogaan kartaa laakiin side waxaa intaasoo ka dhan ka muhiimsan waxa weeyaan inaan marnaba waxyaaba caynkaasoo kale aynan nagu dhici karin waxaasoo ku dhan waxaa ka wada muhiimsan waxa weeyaan meeshan deed adduunka ku dhan baa il dhaqaale u tahay baabulmandab jabuuti si gaara u qusayso de jaar baan lanahay waxaan rajaynaynaa inuu aqligu shaqeeya deed dhinaca kale waxa uu wasiirku ka hadlay hadalhayn maalmahan jirtay oo ku saabsanayd in la gooyay qaar ka mid a xargaha xambaara internetka ee mara badda hoostooda xarkihii internetka hoost badda waxbaa la gooyey baa la leeyahay qoladani xoutiyiintan gaduudsanna waxay leeyihiin annaku nama quseeyaan xarkahaasi maraakiibta israa'iil u socota iyo ciddaa kale aan la dagaaltamayno ma ogine wax kale oo annaku naga quseeya ma lihin xilligaas ayadda nugu jirtaa inuu khalkhalku adduunka ku baaho xilligii markabla ka yimaad mar quraatown jaraa'idada israa'iil ka soo baxaya xadhkihii waa la wada gooyey loo leeyahay toddobaad horteed baa la yidhaaha qoladii xoutiyiintana ay leeyihiin annaku waxba ma goyn runtu halkay taallaa runtu halkay taalla waa waxyaabaha aan isweydiinayna weeyaan haddii ay noqoto xadhko iyo haddii ay noqoto baddaba iyo gaadiidka badda jabuuti waa meel adduunka u ah lafdhabar intuna wayna wada saameynayaan waad la socotaa jabuuti waxa weeyaan xuruntii shan iyo tobanka xarkood ee adduunka u kala gudba ay soo mariyeen shan iyo toban waa dalka ugu horeeya afrika xilliga ay noqoto fiber opticska rbb afarashan iyo afartan sano guuridiiba hadda u dabaaldirteen rbb afartan iyo shan sano maxaa idin qorshaysan hadda kadib waxaa noo qorshaysan shan iyo afartankii sannadood wixii ay erbeb soo qabatay uu madaxweynaha madaxweynaha ismaaciil cumar geeli uu hawsha u badan baryaha intan dambe oo ku dhan uu isagu ka aabeynayay halkeygii inaan ka wadano maxay hawshaay soo qabatay maxay tahay erbeb midnimada reer jabuuti midnimada wadajirka kalgacaylka wax walba waxaa ka muhiimsan deganaanshaha aan halkaa ku hayno adiga arkaya jaarkeenna dabbaa wada holcaya amba aan ku gaajoodo amba aan ku dharagsanaado nabad xilliga aan helo maskiidkayga nabad aan ku tago oon ku soo tukato furan iyo shaah nabad aan ku cuno inta kalena dadaal bay nooga baahantay xilligaas inaan adkayno midnimada reer jabuuti waa ta muqadiska ah inay wada joogaan reer jabuuti waa ta muqadiska ah inaan ka baxno hoos inaan laysku dayo oo wixii aan kala dagaalamaynay weligayba qabyaalad eexasho wixii dadka kala dheeraynaya inaan ka dhowno oon adkayno dadaal badanna aan galno si aan dhallintayada shaqo aan ugu abuurno shaqo adduunyo horumar intaasoo ku dhanna salkaygu muxuu yahay waa hadafkan uu madaxweynuhu hayo ee xisbigan uu hayee ah midnimo wadajir iyo kalgacayl naga wada dhexeeya gebigayga bareer jabuutadaana saga siciid faarax v o e jabuuti
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o e ee washington haatana waxaad ku soo dhowaataan wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sida ay khubarrada qaar ku qeexeen fanka iyo suugaanta ayaa aas-aas u ah waayo aragnimada aadanaha waxay kor u hayaan qiyamka iyo ilbaxnimada bulshooyinka iyo qowmiyadaha waxa ay aas-aas u yihiin islamarkaana kaydiyaan dhaqanka iyo afafka ummadaha waana mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan ee lagu hago ummadaha dhan walba soomaaliya dhammaadkii lixdamaadkii ilaa dhammaadkii siddeetamaadkii ayaa lagu sheegaa inuu ahaa casrigii dahabiga ahaa ee fanka iyo suugaanta soomaalida haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonnaa fanka iyo suugaanta soomaalida ee xilligan waxaa marti igu ah guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliya abwaan xirsidhuux maxamed wehliye abwaan xirsidhuux waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa dhowahay waa dhowahay maasha allah maasha allah idinkuna soo dhowaada waraysi dheerood muqdisho ka galaysa ku soo dhowow waa mahadsan tahay abwaane bal marka hore heerka hadda uu taagan yahay fanka soomaalida maxaa lagu cabiri karaa run ahaantii heerka fanka hadda soomaalidu hadda uu taagan yahay waxaa lagu cabiri karaa marka laba dhinac laga eego dhinac waxaa lagu cabiri karaa heer wanaagsan markaad fiiriso sida ay u shaqaynayaan kooxaha fanka ee qaranku leeyahay ee hadda ka dhisan run ahaantii sida ay u shaqaynayaan iyo wax soo saarkooda iyo dadka siday u baraarujinayaan iyo doorka ay ka cayaarayaan muxuu ahaa hadda dib u dhiska dalka marka aad fiirisid waa door aad u fiican waaye dhinac kale markaad fiiriso faafreeb la'aanta dadka iska soo saaraya heesaha oo bulshada lagu fidnaynayo oo lagu dhibaataynayo oo lagu caynayo oo maaragtay yacni xanta oo aflagaadada markaad fiirisana ee dhinacaasna xoogaa ee dhaliilaha ka jirta laakiin taasi waa cillad shaqo oo la xiriirta xagga faafreeb la'aanta laakiin sida kale fanka hadda waxa weeye dhulka ma yaalaan dhihi karaa aad iyo aad buu u shaqeeyaa marka laga hadlayo suugaanta guud ahaan maaragta waa dhinacyo badan tahay burburkii kadib inkastoo hadda wadanka iyo dowladaba ay soo kabanayaan dadku waxay sheegaan gaar ahaan khubaradiinan in fankii ama suugaantii guud ahaan dhaawac uu soo gaaray marka dhaawac intee la eg ayaad ku tilmaami kartaa adiga oo ku cabiraya khibradaada
dhaawaca horta fanku dowladdii ula dhacay fankeennu annaga bareybad maahayn wuxuu ahaa fan dowlad ku noola oo dhammaantiis shaqaale dowladeeda markii dowladdii ay dhacday ayuu dhulka galay isaguna run ahaantii beri dambe ayaan bilownay in muxuu ahaa aan laga maarmin doorkiisii ama dowladu ha jirto ama aysan jirine markaasaan bilownay inaan aas-aas u samayno golaha abwaanada soomaaliyeed oo aan gogol dhigno oon abwaanadii soomaaliyeed oo dhan aan shir u qabanno oo aan kulminno sagaashan iyo siddeeddii run ahaantii arrinkaasoo lagu guulaystay oo misaal golaha abwaanada haddaan kaaga soo qabto qaybsanaantii xamar iyo khadka cagaaraa inay baabi'iyaan oo wax la yidhaahdo tabliiqa fanka ay dadku u bixiyeen oo muxaadara suugaaneed aan ku qabanayno muxuu ahaa isgoysida iyo meelaha laga kala cararay iyo magaalada meelaha go'doonka ahaa oo aan cidina marin iyo waddooyinka xiraa ayaannu ku bilownay waa soo noolaadeen kabacdina isla markiiba waxaa bilowday in la heeso oo muxuu ahaa niman kabanno wata iyo muxuu ahaa oo guryahooda si fadho ku dirira iyaguna muxuu ahaa heese uga diyaariyaan waa la soo kaxeeyey hawsha waa soo socotay ilaa muxuu ahaa shirkii jabuuti la tegey doorkaad ogeed laga cayaaray fanku muxuu ahaa bulshadii isu qabtay oo la isu celiyey la soo socday kii eeldooreed khasab khasab aan uga dhignay fanku inuu muxuu ahaa uu muxuu ahaa meesha wacyigelin ka sameeyo la soo socay aad ayaa muxuu ahaa haddana kooxihii dalka hay-adihii lahaa loo soo nooleeyey qaybahoodu kala gedisan annaga kale golaha abwaanada ahaan waxaan dhisanay koox khaas ah oo aniga iyo allah u naxariiste abwaane maxamuud cabdullaahi ciise sangub iyo nin la yidhaahdo salaad cabdulla cadle salaad yare iyo abwaan kale oo dhallinyaraha oo la yidhahdo looyaan intaan fariisannay aan muxuu ahaa koox ka turjumi karta dalka waxa uu u baahan yahay in aan samayno ayaan go'aan ku qaadannay waxaana dhisnay kooxda la yidhaahdo hiddo oo hadda heerka ay marayso ee ummadda soomaaliyad oo dhan ay markhaati ka tahay maantana marka la eego hiddo marka la eego horseed marka la eego waaberi markaad eegto heegan markaad eegto onkod dhammaan kooxahaasiba waxay hayaan shaqooyin heer sare ah oo xagga akhlaaqda fanquna ay fiican tahay bulshadana si fiican uga turjumaya baahiyaha ummaddu ay u baahan tahana soo bandhigaya soo dhawow waaya kooxda hidda aad sheegtay dabcan heesaha aad soo saarteen soomaali badan ayaa kala socota baraha bulshada gaar ahaan youtube-ka marka doorka hiddo ay ka ciyaarayso horumarinta fanka ee xilligan haddii aad noo faahfaahayso
hiddo waxaan ugu tala galnay sideedaba inay cayaarto saddex kaalimood oo muhiima kaalinta koowaad ah oo ah kaalinta koowaad oo ah muuqaalka fanka fanaanka muuqaalka looga baahan yahay in ay ka turjumto haddaan meesha kuusii dhex galo waxa weeye fanaanku markuu istaago masraxa ma fanaan soomaaliyeed ba ma mid maraykan ba ma mid yurub ay leedahay ba ma mid shiinaysaba inaan muxuu ahay fanaanku dhaqanka dalkiisa in laga arko taasoo aan kow ka dhigana astaanta koowaad in dharka soomaalidu ay leedahay ay kooxdu ku lebistaan labo in akhlaaqda islaamka uu leeyahay kooxdu ay ka turjumto iyo tallaabta saddexaad oo ah messageska ay gudbinayaan ama fariimaha ay gudbinayaan in uu noqdo fariin dhaxalgal ah oo wax ku oola oo bulshada wax u tar leh wax tar u leh tusaale ahaan abwaano badan baa heesa soo dira kuwa maraykanka joogaa soo dira oo abwaan bashiir farayo hadda muxuu ahaa aan u malaynayo inuusan dhowr kilomitir ku jirin ayaa kooxda xubin ka ah oo abwaanadeeda ka mid a qolay yurub joogtaa ka mid ah oo muxuu ahaa muxuu ahaa siciid talyaane iyo cusmaan cali huday iyo muxuu ahaa ragay ka mid yihiin oo badan ayaa muxuu ahaa kooxda xubna ka ah oo ayagoo meeshooda jooga heesahooda lagu isticmaalaa mustafa sheekh cilmi iyo cabdidhuux yuusuf iyo ragga u waaweyn oo dhan oo fanka cali dulduul nin la yidhaahda iyo dhammaan abwaanguure iyo heesahooda waa kooxda way keenaan marka shardiga koowaad ee laga raba heeska waxa weeye marka koowaad ba horta inaan isweydiino heeskan bulshada muxuu anfacaya muxuu taraya muxuu tilmaamaya muxuu ka hadlaya muxuu doorka uu ku dhex yeelanayo bulshada waa maxay saamayntuu soo celinaya maxay noqon doontaa marka markaas kabacdi intaa marka la ogaado ayaa muxuu ahaa bulshada loo gudbiyaa ee heesihii waana midda keentay hees kasta oo hidda qaado inta badan inuu bulshadu maaragtay maanta ay dhalinyaro iyo waayeelba isticmaalaan aad aad ay ula dhacaan waa gartay marka heesahaasi aad sheegtay hiddo ay qaado kuwooda caan baxay maxaa ka mid ah horta hiddo markii aan soo bandhigaynay waxaan u malaynayaa inaan shan hees diyaariyey aniga shantii hees mid ka mida ayaan xulay midii ka mid ka ahayd ee aan ku soo muxuu ahay ku soo bandhignay kooxda shan saacadood ka bacdi meel kasta oo qof soomaaliyu joogo waxaan u malaynayaa in si fiican looga isticmaalayay waa heeshta la yidhaahdo shidanala joogtay bax shar soo socotaa dayran shekada socotaanu sheekh ku nahee kaasheexa wixiina sharaf dilaye shidanala joogtay bax shidanaga bax shar soo socotaa dayran shidanala joogtay bax shidanaga bax shar soo socotaa dayran insha allah shuushkeenuna waa shafeecu laariya shimbirtii nabadee
heestaas ayaa kooxda aanba ku aasaasnay kabacdi heese badan ayay qaaday heesaha halbowlaha u ah waxaa ka mid a heesta yaa muwaadinku aaway la yidhaahdo khaasaan kuwa anigu sameeyey haddaan ka hadli tago waxaa ka mid a heesta assalaamu calaykum la yidhaahdo oo walaalaheenna reer jabuuti aan muxuu ahaa ku soo dhoweynay madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa ka mid ah waxaa ka mid a heesta ku gaardi ku gaardi la yidhaahdo waxaa ka mid a yacni lama soo koobi karo waa heese badan waxaa ka mid ah heys isboortiga aan si jadba ah u samaynay oo muxuu ahaa wiilashii toddobiyo toban jirada galabta ay guulaysteen aan habeenkii isku darnay heestiioo samayno iyo annagoo codayna iyo kooxdii oo qabata iyo macalfiidii laga sameeyey ee aroortiiba lasoo bandhigay waxaa ka mid ah heesta la yidhahdo calanka lula lula calanka la yidhaahdo oo muxuu ahaa inamadu kooxdu ay muxuu ahaa iyagoo hees lix iyo labaatanka juun iyo kowda luliyo ku saabsan intaan u sameeyey ay berri oo kale iyadoo waktiga u yahay maanta oo kale waxay yidhahdeen heestani nama anfacdo marka waa mahadsan tahay wiil mahad bashaash la yidhahdaa soo jeediyey warkaa wuxuu yidhi heestaan ma rabno anigana waxaan xujo uga dhigay inay waktigii xilligii ay heestii hees lamida ay marka ay waktiga ku qabtaan haray way ku qabteen heesta lula calanka la yidhaahdo oo aad u macaanay qabteen heesta hooyo la yidhaahdo oo hadda bulshadu muxuu ahaa shacabka soomaaliyeed uu aad u soo dhoweeyey yacni qof kasta oo soomaaliya uu ku qiirooday ayaa ka mid ah heesaha hiddo waxaa ka mid ah muxuu ahaa heesta hogaamiye la yidhaahdo hogaamiye hogaamiyo ayaa ka mid a muxuu ahaa guusha mira dhali hees la yidhahda ayaa ka mid a waxaa ka mid a muxuu ahaa lama soo koobi karo runaantii heesaha hiddo aad bay oy u kaceen runtii waaya marka adiga u soo koobaya kooxo kale ayaa jira sheegtay oo weliba aad magac dhowday kooxihii la yaqaanay sida hegan iyo waaberi iyo iyaguna dowr intee leega ayay hadda ka ciyaarayaan horumarinta fanka iyo sugaanta soomaalida wallaahi koox kasta markaad u tagto way howlan tahay kooxda horseed la yidhaahdo kale fariimo muuqmuuqda ayay siiyeen muxuu ahaa xukuumadihii dalka ee laga dhisayey tusaale ahaan haddaan kuu siiyo hees oo haweenka axmed siciid cali la yidhaahdo uu sameeyoo kale oo muxuu ahaa iska jir dowladdeenna iska jir jid dheer baa kaa horeeyo jarfiyo qodax baa dhex yaallo rag baa horay ugu jabe iska jir yani ma fahamte aan ka xumahay inaan gruubkii markaas oo heesta u qaadahayey aysan iska eegin waxa uu ka digayey waa muxuaha heegan saasoo kale onkod sidaasoo kale waa beri haddee waa muxuu ahaa sidaasoo kale marka kooxuhu aad bay u dadaalaan run ahaantii aad iyo aad iyo aad bay u dadaalaan weliba doorka ammaanka iyagoo inta badan waxaa hadda xoogga la saaraa arrimaha ammaanka waaya amniga iyo iyo maaragtay nabad soo celinta aad iyo aad waayahay abwaan xirsudhuux khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo magacaygu waa muumin xasiisiyaad oo jooga south africa abwaan dhuuxii daadiyaha barnaamijka waa salaamantihiin abwaane waayo haddaba waxaad moodaa dad badan oo aan fanaaniin ahayn inay fankii kusoo biireen marka see lagu badbaadi karaa fanka oo loo hormarin karaa waa mahadsantii waa muumin aad iyo aad u mahadsan tahay waxa weeye waa la badbaadin karaa waa wax sahala waaye waxay ku xiran tahay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka oo xafiiskii faafreebka qaranka dib u furta intaas kaliya waaye wax uu samayn kara lama arko qofku ereyaduu soo qorayaa wuu geynayaa hadduu ruwaayad samaynayo ruwaayaddibuu geynayaa haddii uu muxuu ahaay hees sameeyana heesihiisa intuu soo diyaariyo oo cajalka ka diyaariyo unbuu geynayaa markuu geeyana waa la dhegaysanayaa wixii aan fiicnayn waa laga jarayaa inta badan dad suugaan leeyahaa meesha mas-uul ka noqda oo suugaanta yaqaana marka waa waa laga reebayaa hadduu hadda inta luuq galo uu balaayo ummadda kusii daayana waa laga qabanayaa marka waxyaabaha aan ku fiicnayn akhlaaqiyaadka iyo anshaxa iyo muxuu ahaa hadalka soomaalidaba hadalka soomaalidaba aan ku fiicnayn run ahaantii way jiraan dad isticmaalaya laakiin waa dad iska dhallinyaraahoo oo qosolka dayaya muxuu ahaa yacni fanka haddii aan meeshaas waxyar kor istaago ruwaayadaha markaa la dhigayo waxaa ku jiri jiray niman ka qosliyayaala marka ninka ka qosliyahahi wuxuu iska tiriyaa heese jacbura iyo gabayo jacbura iyo waxaasoo isticmaalayaa marka aktarka dhan oo ruwaayadda ay ku socoto iyo aktaradda waa waa ka saamayn badan yahay maxaa yeele dadku ka qoslinayaa marka ka qoslintii ayaa hadda maaragtay yacni fankii heerkiisa koowaad dadku u maleeyaan laakiin saas maaha laakiin waa door loo baahan yahay marka ha ha marka su-aashaas waaba soo waday heesaha raabka loo yaqaano ee lagaga dayday heesaha maaragtay raabka reer galbeedka maraykanka maarata kasoo bilowday ayaa soomaaligii loo rogay waxaana ka soo baxay af soomaali jacbur ah oo luqado kale lagu dhex laray marka heesahaasi ma khataray ku yihiin luqadda soomaaliga mise horumarintiisa ayay door ka ciyaarayaan horta waxaa raabka la yidhaahdo bulshada soomaalida adduunka dadka cayaaraha iyo ridimka jiibka iyo jaanta horta ugu horreeyey waayo aan dhihi karaa oon ku faani karaa wax badanna caalamku iyagoo ka qaateenaan la dhihi karaa ridmooyin badan oo adduunka ka jiro hadda ridmada regeeda la yidhaahdo ay ka mid tahay waxa weeye waa cayaaraha soomaalida waayo rooggan sidaasoo kale waa cayaar soomaaliya waxaa kuu soo haray raabka raabka waxa la yidhahdo wax gunguun la yidhahdo soomaalida asalahaan gunguun gumasoor alalabilaansho waxyaa saas waaye oo iyo caraatan iyo way isticmaalaan soomaalidu way isticmaali jireen laakiin wax carruurta lagu maaweeliyo waayo wax lagu kaftamo waaye dad dhallinyaraho intay isugu yimaadaan ay ku kaftamayeen waayo wax bulsho dhan lagu sii dhex daynayey oo shiikh iyo shaab iyo shayb maaragtay lagu lala dhex istaagaya ma ahayn gungunku waa wax oo muxuu ahaa gaagaabeeya oo carruurta iyo barbaarta dhallinyarada yartaa weliba oo si yararka oo lixi toban jirka iyo toddobiy toban jirka ka yaryari wax ay ku kaftamaan oy ku cayaaraan waayo dhaqanka soomaalida hadda waxaa fiicnaan lahayd haddii aan la daynaynin aniga muxuu ahaa fiican inay isticmaalaan erayo fiican oo bulshada soo jiidan kara waxtarna u leh waxtarna u leh waa mahadsan tahay kaalinta dhegeystayaasha aan dib ugu laabanno dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aal ku weydiiyo asalaamu calaykum v o a soomaali magacaygu waa maxamed ali baaqo oo jooga magaalada baydhabo abwaanka waxaan weydiin lahaa su-aasha ah heesaha maayga suugaanta soomaalida weli way ku yaryihiin markayay mas-uuliyad ka saaran tahay ma abwaaniinta mise fanaaniinta mahadsan idiin v o a
maxamed cali soo dhowow af soomaaligu waa af ballaaran heesaha mayga marka hadda ay tiraahdo heesaha mayga iyo heesaha maxaa tirida aan dhahno marka heesaha maxaa tirida waxay degan yihiin gobollo badan ayay degan yihiin mayduna waxay degan yihiin baay iyo bakool iyo muxuu ah ilaa jubbooyinka marka taas ayaa kalifaysa in heesuhu ay kala bataan oo muxuu ahaa dadkiyaa ku kala badan ama fanaaniintii soo baxaysa ayaa ku kala badan lehjadihii marka guud ahaan wehe waa af soomaali lehjad ahaanna ma iyo maxaa tiri bay kala noqdeen marka wax dhibaato ah ma laha mana yara heesaha maydu oo heeso yar ma aha run ahaantii hadda kooxda hidda way qaadaan heese maayay qaadaan waaberi way qaadaan horseed way qaadaan baydhabo koox dhammaa ka dhisan oo arlaadey aan la yidhaahdo mid kalena in laga dhisay waan u malaynayaa fanaaniin badanaa ku soo halgamay oo muxuu ahaa silsilado badan oo heesaa ka soo sameeyey aniga fanaankii inaan fankaba soo galo sababta u ahaa oo aan dhihi karo sabab u ahaa oo hadduusan fanka ku jirin aananba fanaan noqon lahayn sidaan fiirinayo jacaylka aan heesihiisa u qaaday awgood aan ku soo galay fanka xasan aadan samatar heesaha ugu badan oo aan ka dhegaysanayo ugu macaan waxa waaye heesaha mayda waaye marka soo dhowow waxaan ku leeyahay maxamed heesaha maydu waa badan yihiin
sida aad la socota abwaan xirso dhuux casrigii dahabiga ahaa ee fanka soomaalida waxaa lagu tilmaamaa toddobaatameyadii iyo maaragtay in yar sanadihii ka horreeyey iyo ilaa iyo maaragtay sideetameyadii marka xilligaasi abwaaniintii iyo fanaaniintii kiciyey ee heerkaasi gaarsiiyey jiilkaas waxaad moodaa inay haddan laga hooseeyaan inta ka dambeysana maaragtay yihiin dad da-dii gaadhay fanka soomaalida hadda marka maxaa is leedahay xaguu ku dambeyn doonaa jiilka horta waxa soo saaray dowladdii kacaanku waxay ku buubahayeen ama ay ku haadayeen ama ay daruuraha ku tageen ama ay dad ku dhaaftay waxa weeye laba arrimood oo ah fanka iyo militariga marka fankii waxay ogaadeen maskaxda ummadda halka ay tahay in laga jiheeyo oo laga maamulo oo laga qabto oo remote controlka looga hayo inay yihiin fanaaniintu taas waxay marka sameeyeen inay markiiba barnaamijyo badan la sameeyo heesaha hirgala la sameeyo saddex boqol oo abwaan ka badan iskoola bulisiyo lagu xareeyo loo diyaariyo muxuu ahaa inay ummadda wacyigeliyaan kooxo badan oo qaranku leeyaha la sameeyo tartan laga dhigo mushaar badan oo fara badan lagu bixiyo guulo caalamka ay ka soo hooyaan oo muxuu ahaa meelo badan adduunka o dhan ay tartamo ka galaan marka yacni dowladdii baa u furtay jeebkeeda si ay awooddii muxuu ahay waddanka ay ku qabsanaysay ay ugu isticmaasho muxuu ahaye fanaaniinta waa baryaaba warkiile haddana dadkii way joogaan kuwii kuwo ka sii aktifsan oo ka aqoon badan oo ka maskax furan baa jooga sidii waxay u baahan yihiin keliya waxa weeye in daaha laga wareejiyo doorkooda la siiyo waxaana hubaa haddii dowladdeennu ay u soo jeesato inay tallaabo qaado oo muxuu aha fanka dib loogu habaynayo oo awooddii fanka lagu soo celinayo oo dhaqanka lagu kobcinayo iyo afka in aysan wax weynna ku qaadanaynin wax weyna laga faa'iidi doono dadkii hore dad ka khatarsanna laga heli karo saasaan aaminsana waaya n ruwaayadihii la dhigi jiray ee doorkana ka ciyaaray in hees- heesaha iyo guud ahaan suugaanta ay faafto ama ay heer gaarto baryahan waxaad moodaa ama sanadahan dambe in aysan soomaalida dhaawan marka abwaaninteenan hadda joogta ee golaha abwaanada adigaa madax ka ah ma ka fikirtaan inaad samaysaan ruwaayado Een, waa laga fakeray weliba rag badanaa diyaari- diyaariyey ruwaayada badan laakiin hadda waxaa jirta baahi amni Ee, waxaad u baahan tahay qofka in ee, idhah loo sii daayo xayeysiis loo sii daayo ama tvga ama idaacadaha la- uu ka helo inuu soo baxo inuu tigid goosto inuu isagoo ammaana uu kursi fadhiisto inuu daawado inuu cabbo fariimihii loogu talagalay meesha inuu isagoo nabada gurigiisa ku noqdo marka ilaa aan ammaankaas muxuu ahaaye een, aan dhihi karno waa laysku hubaa Ee, oo muxuu ahaay aan arrinkaa iska hubino ee, inaan isugu keeno konton kun soddon kun toban qof kun meel ee, iyadoon dowladdu markaas aysan aw- gacan gaara aanan oo yacni aanan ka helaynin waa waa nagu adag tahay xilligan laakiin ee, hadda garoonka aad aragta kubadda cagtaba toddobaatan kun ayaa isugu tagtay oo qof toddobaatan kun oo tigid baa la gooyey toddobaatan iyo laba kun meela yidhi oo tigid baa la gooyey hadda toddobaatan iyo laba kunna iyagoo amniyay meesha ka baxeen taas waxa weeye awooddii ee, ciidamada nabadda ayaa meeshii la dulgeeyey sidaasoo kale marka inaan u diyaarinay u baahan tahay in nabadda dadkii loo diyaariyo ammaankii meeshii oo la sugayo oo muxuu ahaa aan noo qiyaasan yahay dakhliga dowladda iyo fanaaniintaba ka soo gelaya inaan xaqiijin karno oo loo sameeyey istiraatiijiyad fiican oo wacyigelineed ee, arrinkaas waa waana ku hawl jirnay haddii la yidhaahdo waana samaynaynaa laakiin weli waxaad moodaa inaan leenahay bal eh, aan afuufayno hadda in heesaha dadka aad loogu garaaco oo aan muxuu aha madaafiic eh, nalal badan xambaarsan oo ifaya oo quluubaha dadka aan rabno inay si fiican u ruxmaan oo aan rabno maskaxuhu inay furmaan oo aan ku jeedinno dadka amniga tacabka wax soo saarka kalluumaysiga dibudhiska hagaajinta wadooyinka nadaafadda yacni wax kasta in dadkii indhihiisa inaan jeedinno oon isku dayno inaan qofka khasab inta madaxa ka qabanno aan meesha xun ka jeedinno oon ku jeedinno meesha wanaagsan arrinkaasaan ku howlanahay runtii aad iyo aad tartanna aanna ku tartannaa oon isku bogaadinnaa markaynin oo hees fiican oo meel taabanaya uu soo saaraba ma fahantay saa- hawshaasaan ku jirnaa Een, marka laga yimaado dhanka heesaha ee, suugaanta waa fara badan tahay gabaygii iyo guuraawgii iyo geeraarkii iyo wixii kale ee hoos imaanayay iyaguna bal heer intee laeg ayay hadda marayaan wallaahi marka hore hadda ee, wixii sagaashankii ka dambeeyey ee, labadi kun ilaa laba kun iyo muxuu ahaay tobankii aad ayaan gaba- gabayadan isticmaalayna laakiin dadkii ee, waxa markaan qiimayn aan ku samaynay anigoo kale ma jecli heesaha inaan sameeyo waa dhib miiran waa juhdi miiran waa hawl miiran Ee, waa dad isukeen waa dad xafidsi waa ka daba orod fahamti yacni gabayaan samayn jiri Ee, waa gabaygaygaasaan muxuu ahaa een, ku canaanin jira wax laakiin gabaygii wuxuu keenay bulshadii imisaa gabaygii dhegaysanaysa imisaa fahmaysa imisaa ogol imisa ayaa bannaanka joogta markaas oon farriintaadii aysan gaaraynin waxaan marka ku khasbanaannay inaan midkaan gabayga rabana gabay siino ee, midka oo aan gabayada dhegaysanayna aan heesa siino kuwa aan heesaha rabinna aan heesa bilaa muusiga siino hadda kooxda hiddoo kale waxay ee, gruub dhan oo heesa waxaa jira qaado ee, waxay qaadaan heesa aan muusig lahayn maxaa yeelay kii aan muusiga rabinoo muxuu ahaayey war muusigaanu ee, farriin ma gudbiye ee, waxbaa lagu laraaho waxbuu qurxiyaa aan fahmaynin ee, meel hoonku uga dhegayoo dhahayo ah muusigaa ku jirta kii baan rabnaa inaan wax u sheegno waa inaan marka heesaan muusig lahayn siino waa inaan ayaanta dambe haddana gurbaan ugu darno gurbaankii xataa diidhayan waa inaan haddana ayaan kadib haddana aan markaas eh, kaban u raacayno Waa- yacni dadkiya dhinac walba waxbarid u baahan mashkuuladan haysata dhinac kasta wuxuu rabaa in wax wax la fahamsiiyo waayo ugu dambeyntii marka maxaa tale iyo tusaale ah oo aad haysaa oo ku saabsan horumarinta af soomaaliga fanka iyo suugaantaba Een, afka horta mid baan ka leeyahay afka waxaan ka leeyahay qof kasta oo soomaaliya waxa uu jiraa inta afkiisu jiro waxaa sumcaddiisu jirtaa inta afkiisu jiro wuxuu soomaaliya oo sharafkiisu yahay inta afkiisu jiro weliba dadka ee dibadaha jooga ee carruurtooda ee aan afka ku cadaadinayn oo aan baraynin oo luuqadaha kale ay la fiicnaadeen oo muxuu ahaa waxaan leeyahay war ku dadaala carruurtiinna inaan afku ka lumin haddii kale adigoo muxuu ahaa meelaha qoysaar iska oo meelaha ka shaqshaqaynaya dhiman doontaa canugaadina afka ma yaqaano soomaalinimadiisuna meeshaasay ku eg tahay soomaali hadduu u soo noqdana ma qabs- lama qabsan karo afkii ma garanayo ee qoladaa intaasaan leeyahay qoladan ee, dalka joogta waxaan leeyahay afka annagaa leh annagaana u baahan waa in xafiisyada looga shaqeeyaa waa in iskuullada lagu dhigaa waa inuu idaacadaha ka baxaa waa inuu horta qoraalka afku waa inuu meel walba ka shaqeeya ganacsatadeenni mushkiladda haysata albaab kasta ood istaagto eh, muxuu ahaa albaab eh, bukhaariyow albaab kasta ood istaagto af qalaadaa ku qoran hal qof oo qalaadna inta yimaado wax kama iibsado bal bal ganacsatadeenni cidda ay eh, boorkan meesha ugu dhejiyeenoo waayo war aniga wa- eh, cidda yaa yaa meesha wax ka iibsanaya meelan hal nimoo cad iyo mid madoobo afrika ka yimid midna uusan soo gelaynin Eh, muxuu ahaa qoladeenni bakaaraha joogta iyo holwadaag iyo eh, muxuu ahaa xamarweyne ay wax ka iibsanayaan waa maxay maxay ugu dhigayaan eh, muxuu ahaa luuqadahan yacni waxa weeye waa dad daciifa afkoodii baa la xun aragtidoodii baa la xun muuqaalkoodii baa la xun dalkoodii baa la xun eh, muxuu ahaa wax walbaa la xun noloshooda dhan baa la xun waa ma fahamtay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan isla fiicnaano afkeennu nala fiicnaado dhulkeennu nala fiicnaado midabkeennu nala fiicnaado gabdhaheennu nala fiicnaadaan wiilasheennu nala fiicnaadaan saasaan rajaynaya insha allahu tacaala Een, een, waxaan leeyahay waxeennu hana anfaceen af iyo dhaqan iyo hiddo waxa aan leenahay kan adduunka ugu wada- wanaagsanaan leenahay iyo diinba intabe Eh, annaga hana anficeenaan leeyahay Eh, dhinaca suugaanta waxaan leeyahay suugaanta waa hub waay hub waay waa hub ee, loo adeegsado wax kasta haddaad waxa fiican u adeegsatana waa hub haddaad waxa xun u adeegsatana waa hub waxa weeye waa hub cadaabkana ku geyn kara jannadana ku geyn kara waa hub bulsho lagu jihayn karo waa muxuu ahaa iftiin muxuu ahaa dilaac ah oo dayax ah oo lagu dheelman karo oo lagu gudi karo oo dadka qodxaha lagu tusi karo oo musmarada ka leexda lagu dhigi karo oo xagga waahaabaan lagu dhigi karo oo waddada cadowbaxa lagu dhigi karo oo barwaaqada taga lagu dhigi karo oo u sahli kara dadka iftiinka yididiilana gelin kara waana bacrimiyaha niyadda suganto waa abuuraha qalbiga waxa waaye waa dhiirigeliyaha nafta iyo qofka waxaan leeyahay marka hala gacan siiyo suugaanta insha allahu tacaala soomaalida dowlad kaliyana maaha dhammaan shacabku ha gacan siiyeen dadka soomaalida oo dhan suugaanta ha gacan siiyeen Eh, ugu dambayntii marka nuur bukhaariyo waxaan rabaa inaan salaamo ummadda soomaaliyeed ee i dhegaysanaysa meel kasta oo ay joogaan khaas ahaan shacbi weynaha soomaaliyeed ee maraykanka ku nool iyo inta af soomaaliga taqaana waxaan rabaa inaan si khasa u salaamo eh, gabadhayda deeqo iyo hooyadeed muna cabdullaahi guuleed maraykanka jooga abubashiir sheekh maxamuud jimcaale dhalac oo saaxiibkay kooxda hiddana odayaasheeda ka mid ah iyo bashiir ciro iyo dhammaan dadka fanka soomaaliyeed ee reer maraykan aad baan u salaamayaa inta v o e dhegaysanaysa meel kastoo joogaan dhammaantood ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay guulaysta adigana waxaan ku leeyahay aad iyo aadaa u mahadsan tahay caawa shee ka dheeraad ii gashay waa mahadsan tahay soo dhawow adigana waan waayahay ku salaamaya Wa- waa mahadsantaha abwaani sidoo kale annagana waa ku salaanay aadaad u mahadsantaha kaasi wuxuu ahaa abwaan xirsi dhuux maxamed weheliye oo ah guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliya oo marti ku ahaa qeybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe haddii uu rabbi raalli ka noqdo intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari oo soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka ah halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan oo aan idiin soo qabanaynaa heestan ay qaado misxiis
hagaaga heestaasi ay misxiis qaadaysa waxay ugu dambaysay idaacaddani galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray intaan markaba kulmi doonana nabadgelyo
weli sida hangoolkii